subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbacaha bisha may waa lix iyo toban sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali com idaacaddeenna saaka waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
idaacaddeenna saakii caalamkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sidee loo arkay guushii isbahaysiga uu hogaamiyey muqtada ah sadar ee doorashada dalka ciraaq hase ahaatee muqtada sadar wuxuu aaminsan yahay in ciraaq siyaasad la dhaho annayi bilciraaq ama ciraaq in laga fogeeyo wax walba oo dhibah oo ka socda mandiqada gaar ahaan isbursiga iyo iscayrsiga ee jamhuuriyadda islaamiga iiraan iyo boqortooyada alcarabiya sacuudiya waxaa kale oo aan idiin haynaa waxaa ka mid ah soonka oo ka bilowday dalalka waqooyiga maraykanka mucaskar carruurta yaryar loo kaxeeyo oo soomaalida kanada ay wadeen muddo toban sano gaadhaysa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida
kumanaan reer falastiin ayaa talaadadii shalay u murugooday tobannaan qof oo magaalada khaza ku dhintay kadib markii ciidamada amniga israa'il ay dileen iyaga oo dibadbaxaya tallaabadaasi ayaa saraakiisha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ay dhaleeceeyeen kuna sheegay tallaabo xun dadkii isu soo baxay reer falastiin ayaa loxayay calanka dalkooda iyagoo qaarkoodna ay ku baaqeen in israa'iil laga argoosto dilka ay u geysatay lixdanka qof iyo dhaawaca labada kun iyo toddobada boqol ee qof isniintii isniintii shalay waa isniintii daraad dadkan murugeysan oo tegey laba goobood oo koonfurta khaza ku yaala ayaa waxay ku dhawaaqayeen nafteenna iyo dhiiggeennaba waannu idiin horaynaa dadkii shahiidiinta ahaayow dowladda kuuriyada waqooyi ayaa ka baxday kulan wadahadal heer sare ah oo ay la lahaan yeelan lahaayeen kuuriyada koonfureed madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim yong un ayaa sheegay inuu madaxweynaha maraykanka u qaado tillaabooyin muhiima si uu u hubiyo fulitaanka kulanka ay u wada ballansan yihiin labadoodaba wakaaladda wararka ee dowladda kuuriyada waqooyi ayaa sababta arrintan ku sheegtay dholotus ciidamada maraykanka iyo kuwa koonfurta kuuriya ay wada qabanayaan dhowaan kuuriyada waqooyi ayaa dholotuskaasi ku tilmaantay diyaargarowga howlgal dalkeeda lagu qabsanayo aqalka cad ee maraykanka ayaa ka gaabsaday inuu arrintaasi faahfaahin ka bixiyo hase ahaatee waxa ay keliya oo ay warbaahinta la wadaageen in ay la shaqaynayaan xulafadooda aroor suuban dhegeystayaal halkaa aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso washington inkasta oo dalal badan oo ka mid a dunida muslimka ay khamiista berri ah soomayaan haddana bisha ramadaan aan ku celiya dhegeysta halkaas khamiista berri ah sax dhegeystayaal haddana bisha ramadaan waxay arbacada maanta ah si rasmi ah uga bilaabanaysaa dalka waqooyiga maraykanka warbixinta ramadaanka ka hadlaysa waxaa noo diyaariyey wariyaha v o e da maxamed al sanuni maxamed cabdi sandheere ayaa inoo soo koobaya mahadsanid jaamac muslimiinta dunida oo ka siman gudashada soonka bisha ramadaan ayaa waxay sameeyaan qodobo dhowra oo bishan u gaara sida u gargaarka dadka tabaalaysan sheekh shaakir sayid waa imaamka xarunta islaamka ee daarulhijra ee gobolka virginia halkaasoo cibaado ay u tagaan muslimiin ka kala yimid labiyo afartan waddan
الله أكبر الله أكبر Ramadan becomes a very uh, helpful opportunity to bring people together those who come from different cultural and ethnic backgrounds and linguistic backgrounds waxa uu yihi ramadaantu waa fursad wanaagsan oo dadku ay isugu yimaadaan dadkaasi oo ka kala yimid dhaqamo isirro kala duwan kuna hadla luuqado kala duwan kulligeen afka ingiriiska ayaan ku wada hadalnaa afkaas oo ah ka noo dhexeeya hase yeeshee wax walba waan isla qabannaa gaar ahaan bisha ramadaan ayuu yidhi sheekh shaakir ayaa sheegay in xaruntiisu ay maalin walba bixiso afur salaada taraawiixdana lagu tukado inta ay muslimiinta maraykanku sooman yihiin waxaa goobaha shaqada ku weheliya dadaan muslimiin ahayn ibraahim raadi oo dalka masar aslahaan ka yimid ayaa sheegay in arrintaasi ayna wax dhiba lahayn waa inaan soonnaa maxaa yeelay waa waajib diiniya markaa dhib ma leh waxaa dadka kale ay samaynayaan ayuu yidhi hase yeeshee xaaskiisa naadiya ayaa u hilowday isku imaatinkii qoysaska ee bisha ramadaan markii ay maroko joogtay waxay tiri farq weyn baa u dhexeeya halkan ma jiraan qaraabo badan marka meeshii aan toban qof hal miis isugu iman jirnay halkan labadeenna uunbaa soo fadhiisanayay tidhi shaqaalaha shaqada ayaa iyaguna ku dheer waa adhaadee saacadaha shaqada ayaa iyaguna ku dheer muslimiinta maraykanka xilliga ramadaanta amina tambuush waxay aslahaan ka timid dalka senegal qodob walba waxay tidhi waanu isugu nimaadnaa cunto ayaanu wada karsannaa waxbaanu isla cunnaa waxbaanu kala barannaa haddii shaqada la joogana marmarka qaarkood waanu israacnaa oo waanu soo wada tukannayay tiri ururada muslimiinta ramadaantu waxay iyaga u tahay fursad ay diinta islaamka ku baraan dadkaan muslimiinta ahayn waxbariddaasna waxaa ka mid ah iyagoo masjidyada iyo xarumaha kale islaamka ku marti qaada dadkaan muslimiinta ahayn iyadoo dadka diimaha kale haysta loo sameeyo afur in xayeysiis telefishinada laga sii daayo iyadoo lagu sheegaya in muslimiintu ay qeyb ka yihiin bulshaweynta maraykanka imaam shaakir ayaa sheegay in xarintiisu ay marti qaado masiixiyiinta yuhuudda maraykanka iyagoo arbaco walba isla afura inta lagu jiro bisha ramadaan wadahadalkan dadka kala diimaha gaar ahaan bisha ramadaan waxa uu kaalin weyn ka geystaa isfahamka dadyowga kala diimaha ah sida uu sheegayo keith ellison oo ah mudanihii ugu horreeyey ee koongareeska maraykanka loo doorto
It's a critically important dialogue for us to have. All people of all colors, all cultures, and all faiths need to come together to talk about points of difference so we can discover how we are unified.
hubaashii waa dood muhiima taasoo dhammaantay muhiimno ah dhammaan dadka kala midabka ah kala dhaqanka ah kala diinta ah ayaa isu yimaada ka hadla waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin islamarkaasna baadha sidii ay u midoobi lahaayeen ayuu yidhi ilaa bilowgii sagaashameedyadii madaxweynayaasha maraykanku waxay sannad walba fariin ramadaana u diri jireen dad ka badan hal dhibic shan bilyan oo qof oo muslimiina oo dunida ku nool imaam shaakir ayaa rumaysan in fariimaha madaxweynayaashu ay kaalin weyn ka qaateen wacyigelinta dadka maraykanka ee bisha ramadaan
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay maxamed cabdisan dheere oo warbixintan inoo diyaariyey
jaamacow warbixintaas sidaan ku maqlaynay sida uu sheegay sheekh shaakir oo ah imaamka masjidka daarulhijra dalka maraykanka madaxweynayaasha maraykanku ilaa iyo sagaashamadii way soo fariimo usoo diri jireen dadka muslimiinta ah dabcan madaxweyne trump ugu dambeeyey oo labadii sane u dambeysay joogayna sanadkii hore mid cod u soo daayay sanadkanna wuxuu soo daayay mid uu twitterkiisa kusoo qoray oo ugu tahniideeyey dadka muslimiinta ah dabcan waxaan arkayey ra-iisul wasaaraha canada
isaguna sidoo kale sanadihii lasoo dhaafay sidaasoo kale sameynayay iyo raiyo ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may iyaduna kusoo qortay warqad qoraa lasoo dirtay waxaan kaloo arkaynay magaalada london oo gaadiidka dadka qaada lagu soo qoreeyay mataqaana arrimo muslimka ah oo ilaa nabiga caleyh salaatu wasalaam magaciisa uu ku xaranaa ku xaranaa fariimo diini ah ay ku qornayeen oo la turjumay marka waa isbedel waxaan dhihi karaa dhinaca siyaasadda ka imaanaya laakiin wax weyn buu maxamedow ka tarayaa sida aad sheegtaybo arrimaha bulshada subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington dalka maraykanka ayaa soo dhoweeyey guushii isbahaysiga uu hogaaminayo wadaadka muqhtadar asadad uu ku keenay doorashadii baarlamaanka ee ciraaq xogayaha gaashaandhigga maraykanka jim mattis ayaa talaadadii shalay sheegay in dowladda maraykanka ay garab taagan tahay doorashada ciraaq muqtada asadad muqhtada asadar ayaa horay dagaal ula galay ciidamada maraykanka horraantii labadii kun sidee ayaa haddaba loo arkaa arrintaasi in iiraan iyo sacuudiga oo xafaaltan ay siyaasadeed ay ka dhaxayso gaar ahaanna siyaasadda ciraaq maxamed cabdi sandheere ayaa arrimahaas wareystay ibraahim maxamuud bakhani oo arrimaha carabta iyo islaamka aqoon u leh ibraahim waxa uu marka hore ka hadlayaa muqtada asanad iyo qofka uu yahay dhegeystayaal waxaan filayaa ila dhinaca farsamada ayaa jaamacow noo soo dirstay hase yeeshee aynu ka hormarno warbixin ku saabsan mucaskar loo sameeya dhalinyarada da-da yar ee dalka canada ku nool edmonton waa gobol ka mid a dalka maraykanka waa magaalo ka mid a dalka canada aan idhaahdee waxaa ku nool tirada labaad ee soomaalida ugu badan canada waxaana dugsiyada waxbarashada ka aada dhalinyaro aada u badan oo isugu jira kuwo dalka ku dhashay qaar kalena iyagu yaryar la keenay ururka soomaalida canadian cultural society of edmonton ayaa toban sano muddo gaadhaysa waa tobankii sano u dambeeyey waxa ay dibadda magaalada u kaxan jireen qaar ka mida dhallinyaradaasi mashruuca cam toso oo dhallinyarada lagu mashquuliyo ayaa waxaa warbixinta nooga diyaariyay waryaheena jaamac buulle jaamac
tirada da'yarta soomaaliyeed ee kaamtooso loo kaxeeya sannad walba waxa ay gaaraysaa boqol iyo labaatan arday oo dhigta dugsiyada waxbarashada inkasta oo howlwadeennada ururka somaali canadian cultural society of edmonton iyo waalidiintuba ay qayb ka yihiin dadka maamula ama ka shaqeeya inta ay dhallinyaradaasi ku maqan yihiin duurka waxaa kale oo iyaguna gacan ka geysto da'yartii iyagoo yaryar soo bilaabay inay hawshaasi ka qayb galaan balse haatan jaamacadaha ka qaylin jebiyey jibriil ibraahim waa guddoomiyaha ururka somali canadian cultural society waa kan isaga oo ka faalloonayo ulajeeddada ay ka leeyihiin in ay dhallinyaradaas toddobaadyo bannaanka magaalada ku soo hayaan waxay bilaabatay horta kaam kaamkan wuxuu bilowday two thousand eightki two thousand sixki horta waa waktiyadii ay bilowdeen in dhalinyaro soomaali ah lagu dilo magaaladan edmonton kii ugu horreeyay baa lagu dilay laakiin wixii ka dambeeyey two thousand sevenki iyo two thousand eightki waxay noqotay in usbuuc walbaba la heli jiray laba dhalinyaro ama hal hal qof oo dhalinyaro ah oo la dilay si aan arrimahaas aan wax uga qabano ayay ku bilaabatay arrinkan ah in maaragtay waktiyada iskuulka uu xiran yahay maxaa lagu samayn karaa dhalinyarada si looga hortago inaysan uga qaybgelin maaragtay gaangiskii arrimahaas waalidiinta ayaa ka mid a dadka taageera mashruucan islamarkaana dhaqaale iyo weliba wakhtigooda ku bixiyo inay ka qayb qaataan farxadda carruurtooda maryan sheekh nuur cabdi waa hooyo muddo dheer ay ilmaheedu ka qaybgalayeen barnaamijkan kaamtooso haddaba waxay inooga sheekaynaysaa waayo aragnimadeeda ku saabsan intii ay ilmaheeda iyo iyaduba ka qaybgalayeen mashruucan walaalka haddaan wax idin kala wadaago intii aan yani ka qaybgelayay kaamtooso waxyaalo badan aan ka faa'iiday ama ilmahaygu aan ka faa'iiday ama aniguba aan ka faa'iido ilmahaygu sanad kastana way ku xisaabtamaan inay aadaan oo aada bay u maarata u xiiseeyaan wax badanna way ka faa'iideen activity badanaa laga siiyaa gather inay sameeyaan waxyaalo badanoo lasoo koobi karin hadda aan soo meeshan garay karnaayo meesha ka faa'iideen sida activityal swimming hooyooyinka xataa loo sameeyaa oo inteena dumarka raaca xataa fan baa qaadanaa ilmaha keliya ma ahan maasha allah yacni wax lasoo koobi karo maahan ilaahay barakeeyo guddoomiyaha ururka somali canadian cultural society oo ah ururka hirgeliya mashruucan jibriil ibraahim ayaa sharaxayo faa'iidooyinka ay dhallinyaradu ka helaan kaamtooso faa'iidooyinka laga helayo waxay tahay dhalinyarada maadaama iskuulkii loo xiray haddii aysan helin wakti maaragtay hore ugu sii socdaan ay usii bartaan akademigoodii waxbarashadoodii hore ugu wataan iyo in loogu daro maaragtay waxyaalo kale oo ay uga maaragtay ku baran karaan bey-aadda ay ku nool yihiin waxay noqonaysaa in wax akhriskoodii iyo iyo xisaabtoodii iyo waxyaabihii iskuulka ay ku barteen labada bilo iskuulka uu xiran yahay ee hoos u dhacdo marka faa'iidada laga helayo waxay tahay number one waxaan sameynaa program la yidhaahdo reach ahead oo loogu talagalay ilaa lix cusboo soconaya oo ah in dhalinyarada lagu baro haddii ay classki grade eight ay yihiin in grade nine material lagu sii baro si markay september markay iskuulka ugu laabtaan ay dadka kale uga horeeyaan markay kaas dhamaatay six weeks kaasna magaalada laga wadaa oo la geeyaa maaragtay meel ka baxsan magaalada edmonton sababta waxay tahay badanaa dadka soomaalida ah maadaama ay caruur badan leeyihiin awood uma laha inay caruurtooda dhan ay samarkaam u diraan taas sababtaasa kenya keentay inaan also aan isku keeno dadkii oo dhan wixii qarashaana aan aan aan soo ururino si ay loogu fududaato inaan dhalinyaro badan aan wadno waxaan wadnaa badanaa about boqol boqol boqol iyo labaatan ciyaal ah faa'iidooyinka ay da'yartu ka hesho kaamtooso waxaa ka mid ah iyaga oo barto dhaqan ahaan halka ay ka soo jeedaan iyo jaaliyadooda soomaalida ee edmonton hooyo maryan sheekh cabdi nuur waxaa ka qayb gala carruurteeda iyaduna waxa ay ka mid tahay waalidiinta taageera oo sannad walba raaca ilmaha baxaya
waxay iga qabqabeen horta laasta six years way iga qaybgalayeen wax badan ayna kasoo faa-iideen sidii yani communitygoodii ay ku xiran yihiin dadkoodii ay ku faraxsan yihiin oo ay la qaybgaadeen ay la maaragtay ay la wadaagayaan waxay ku barteen qaabka wax loo sheergaraynayo wixii oo maaragtay ay qaadanayaan sida wiilkayga weyn oo kale jikada wiilasha wax la gelayaa maalin quraacda wax ka samaynayaa yacni sharingkii socialkii communitygii culturekii wax badan ay maaragtay maasha allah ay ka faa-iideen aniguna aan meelihii hooyooyinkii iyo maaragtay dhalinyarada meesha ka shaqeynaysa waa dhalinyaro maaragtay aada da-dooda u wada yaryar tahay ilaa adigu kuwa meesha caawinayo twenty eight ilaa maaragtay eighteenka bilowda kuwa yani communityga halbagareynaya ka shaqeynaya meesha toban sano waa muddo aada u dheer maadaama barnaamijka kaamtooso uu socday xilli intaa la eg communitiga jaaliyadda somali canadian cultural society of edmonton oo iyadu hirgelisa mashruucan maxaa isbeddela oo ay ka dareentay dhallinyaradii ka qaybgalaysay isbeddel badan ayaa ayaa ka muuqda maadaama xisaabtii iyo scienckii iyo physicskii waxyaabihii ay qaadanayeen ay hore usii qaadanayaan taas waxay u sahlaysaa inaysan iloobin wixii horey usoo barteen oo ay hore usii socdaan waxyaabo kale ay usii bartaan ay kasii bartaan meesha kasii bartaan sababta kale oo loo sameeyey programkan samarka wuxuu yahay badanaa markii dhalinyarada dadka canadianka ay ku laabtaan iskuolkii macalimiinta waxay leeyihin waxaad qortaan bal samarkii waxa aad qabateen haddii aan fursad noocan oo kale ah dhalinyarada soomaalida aan la siinin dadkii waalidiintaha aan aysan awood u lahayn inay ciyaalkooda kaam u diraan waxay noqonaysaa dhalinyarada soomaalida markay classka tagaan inay wax ay qoraan ay waayaan laakiin hadda maadaama aan wadayno oo brograamyo badan ay ka qayb qaadanayaan markay soo laabtaan maaragta waxyaabo badan ay ka qori karaan samarkii wixii dhacay sida uu ii sheegay jibriil ibraahim oo ah guddoomiyaha ururka somali canadian cultural society oo mashruucan hirgeliya waxaa guulaha la taaban karo oo ururka waxaa guulaha la taaban kara oo kaamtooso ka mid ah iyada oo da'yartii iyagoo yaryar ka qaybgeli jiray mashruucan ay haatan iyaga oo jaamacado ka qalinjibiyey ay yihiin kuwa hormuudka ka ah oo ka caawiya inuu fulo
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac buulla jaamac oo noo soo jeedinaya warbixintaasi ka hadlaysay kulanka ay dhallinyarada kanada u sameeyaan caruurta dalkaasi muddo haatan gaadhaysa toban sano halkaas oo ay caruurta soomaalida ee kanada ku nooli ka faa'iidaystaan halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
aroor suban dhegeystayaal mar kale haatanna aan u noqonno doorashada ciraaq dalka maraykanka ayaa soo dhoweeyey guushii isbahaysiga uu hogaamiyo wadaadka muqtada asadad ee uu ka keenay doorashadii baarlamaanka ee ciraaq xogayaha gaashaandhigga maraykanka jim mets ayaa talaadadii shalay sheegay in dowladda maraykanku ay garab taagan tahay doorashada ciraaq muqtadar asarar ayaa horey dagaal ula galay ciidamada maraykanka xilligii uu socday dagaalkii ciraaq ee horaantii labadii kun sida ayaa haddaba guushan ay u arkaan labada dal ee iiraan iyo sacuudiga oo xirfaaltan siyaasadeed uu ka dhexeeyo gaar ahaan siyaasadda ciraaq maxamed cabdi sandheere ayaa arrimahaas ka wareystay ibraahim maxamed maxamuud baqbaqaani oo arrimaha carabta iyo islaamka aqoon u leh ibraahim waxa uu marka hore ka hadlayaa muqhtadar asadar iyo qofka uu yahay
walaal maxamed macaane waa mahadsan tahay muqtada sadar waxaa la yidhahdaa magaciisa muqtada maxamed saadiq sadar wuxuu dhashay laba iyo tobankii agost kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii wuxuu ka dhashay reer shiicada hogaamin jiray weligeed awowgiis hooyadiis dhalay waa maxamed jacfar sadar xaaska uu hadda uu qabo muqtada sadar iyadana waxaa dhalay wadaad shiixa oo reer caana oo ase sadriyiinta ka mid oo la dhaho maxamed bakri sadar wuxuu caan ku noqday muqtada sadar kadib markii ay dhacday dowladii madaxweynihii ciraaq saddam xuseen oo labada kun iyo saddexdii oo wadanka maraykankuna uu qabsaday wadanka ciraaq wuxuu ku jiray raggii shiicada ahaa oo ka dhiidhiyay arrintaas aaminsanaana inay ciraaq tahay wadan weyn oonan la haysan karin wuxuuna la dagaalamay xiliyadii labadii kun iyo sideeddii ka dambe waxa wuxuu la dagaalamay ciidamadii maraykanka wuxuuna leeyahay taageero weyn inkastoosan aqoontiisa shiicada madhabkiisa shiicada aqoontiisa diineed aysan sarrayn laakiin waa wiil xamaasad ku dheehan tahay hadalkiisa waxaana laga gartaa qowmiyadda carabta waa nin qowmiyadda carabnimada aaminsan una aaminsan inay ciraaq tahay wadan xora oo aanan la gelin buuqa u dhexeeya wadamada sacuudiga iyo iiraan waan gartay marka sidee iiraan ay u aragtay in xisbigiisa isbahaysigiisa uu kusoo baxo aqlabiyadda doorashada ciraaq walaahi iiraan ilaa hadda rasmiyan kamaysan jawaabin laakiin adduunka dhan ciraaq gudaheeda iyo dibadeeda hadday noqoto aad baa loo soo dhaweeyey guusha uu muqtada sadar iyo xisbigiisa saa'iruun ama horusocod uu ka gaaray doorashadii dhacda labiiyo tobankii may bishii sabtida aan soo dhaafnay walaal maxamed ciraaq waa afartan milyan baarlamaankeeda dowladduna waa dowlad federaala shacabku waa afartan milyan baarlamaanku waa saddex boqol iyo labaatan iyo sideed xisbigiisu oo ah xisbiga saa'iruun ama horusocod ee muqtada sadar uu taageero waxay heleen boqolkiiba konton iyo waxaa leeyahay konton iyo afar xil kuraas ayay heleen ama xildhibaan waxaana la dhihi karaa guushaas ay gaareen ayaga iyo asaga iyo axzaab yar yara oo shuuciyiina oo asaga la midaysan waxay keenaysaa inay ciraaq mar kale ka dhigaysaa wadan carbeed oo awood leh wuxuuna wuxuuna ka raayay dadkii ay taageerayeen xisbi xisbi iiraan ay taageeraysay sida xisbiga haadi alcaamiri oo lamber laba galay afartan iyo toddoba qaatay halka uu nuurulmaliki oo ahaa ninkii ugu horreeyey oo iiraan xukunka u dhiibatayna ra-iisul wasaarihii hore ciraaq uu shan iyo labaatan xildhibaan helay waan gartay marka wararku waxay sheegayaan in sacuudigu aada u soo dhoweeyey bal siday ku dhacday taasi maadaama uu yahay nin shiico ah kuna nool dal derisla ah iiraan muqtada sadar walaal maxamed wuxuu aaminsan yahay qowmiyadda carabta wuxuu aaminsan yahay inay shiicada ciraaq ay yihiin dad carab dad caraba inkastoo aysan madhabka sunniga aysan aaminsanayn wuxuu kaloo aaminsan yahay in maraykanka iyo reer galbeedka qabsashadii ay ciraaq qabsadeen inay ku taldanaayeen sidoo kale wuxuu aaminsan yahay in wadanka iiraan faragelinta uu ku hayo wadanka ciraaq oo uu ka dha uu ka dhaxlay ciraaq qabsashadii maraykanku labadii kun iyo saddexdii iyo markii la jebiyey dowladii madaxweyne saddam xuseen muqtada sadar wuxuu u arkaa iiraan wadan kusoo duulay ciraaq inay ka baxdana loo baahan yahay gacmaheedana ka hayso isla markaasna muqtada sadar waxaa la dhihi karaa sacuudiga ayuu markaas usoo dhawaamaya hase ahaatee sacuudiga laftigiisa inkastoo sanadkii hore uu booqday uu dhaxal suge maxamed ibni salmaan uu qaabilay hase ahaatee muqtada sadar wuxuu aaminsan yahay in ciraaq siyaasad la dhaho anna-yi bilciraaq ama ciraaq in laga fogeeyo wax walba oo dhiga oo ka socda mandiqada gaar ahaan isbursiga iyo iscayrsiga jamhuuriyadda islaamiga iiraan iyo boqortooyada carabiya sacuudiya marka maanti maalin doorashada hadda dhacday waxay mugdi ku tahay waa runta axsaabta iiraan ay taageerto gaar ahaan labada xisbi ee xisbi dacwa ee ra-iisul wasaare xaydun cabaadi iyo ra-iisul wasaarihii sumcadda xumaa horena u hayay xukunka wadanka nuurulmaliki iyo iyo waxay kaloo dharbaxo kale ku tahay xamaarul xakiim oo asna iiraan ka dhow laakiin muqtada sadar isagoo ajnabi oo dhanna wuu kasoo horjeedaa inkastoo carabnimada aaminsan yahay ciraaqna uu aaminsan yahay inay tahay wadan carabeed oo walaalihiisa carabta oo mamlaka alcarabiya ugu horeyso inuu xiriir la yeesho waa gartay waxa inoo soo hadhay oo dabcan ee isha aada ugu hayay doorashada ciraaq dalalka reer galbeedka ugu horreeyaan maraykanka iyo ingiriisku siday u arkaan labadooda walaal maxaada aad baa looga soo dhaweeyey london iyo washington guusha ee jamaacada muqtada sadar ee xisbiga shuuciga iyo iyo axsaabta diiniga ee shiicada oo muqtada sadar hogaamiyo ay ku guuleysteen maalintii eh, sabtidii labiyo tobankii may sababtuna waxa weeye maraykanku weligiis waxay aada uga xumaayeen in eh, riditaankii ay rideen saddam xuseen inay fursad u noqotay labadii kun iyo saddexdii inay fursad u noqotay dowladda deriska iiraan inay awood awoodeeda iyo fara iyo faragashi badan ay ku hayso dowladda ciraaq inkastoo isbahaysiga muqtada sadar ee saa'iruun ama horusocod ay ku jiraan xisbiyahanti wadaaga hase ahaatee london iyo washington ba aada waxay habi ugu yihiin in axsaabtii gaar ahaan siyaasiyiintii u olololayn jiray mabda iiraan inay faragashato ciraaq oo ugu horeya nuur almaliki oo uu ku xigo hayd haadi alcaamiri oo uu ku xigo qasim alacraji oo uu ku xigo xaydar alcabaadi in iyo camaar alxakiim in dhammaan la ay heleen xildhibaano yar baarlamaanka ku heleen waxaanan u malaynayaa muqtada sadar in ay aaminsan yihiin inuu yahay nin ay mabda adag oo hadda ka hor la dagaalamay isticmaarkii maraykanka iyo ingiriiska hase ahaatee hadda nin raba inuu wadankiisu uu madax banaanaado maraykanku iyo washington iyo iyo iyo ingiriiskuna mar walba waxay ku naaroonayeen inay ciraaq noqoto ay ku laabato dowladdii hore ee saddam xuseen oo kale oo ah dowlad shibila oo wadaadada iyo duubabka cimaamadaha shiicadu ay kuraasta iyo baarlamaanada ay baneeyaan kaasina waxa uu ahaa maxamed ibraahim aan idhaahda ibraahim maxamed maxamuud balbakani oo arrimaha carabta iyo islaamka aqoon gaara u leh ibraahim waxa uu ku sugan yahay dalkan maraykanka
haatanna ohaayo guddiga xiriirka bulshada ee magaalada colombos gobolka ohaayo ee dalka maraykanka ayaa magacaabay in jibriil ow maxamed uu xubin ka noqdo guddigaasi oo kormeeri doono waxyaabaha ay tabanayaan xubnaha bulshooyin kala duwan ee magaaladaasi ku nool iyadoo dadka soomaalidu gaar ahaana arrintaasi ay ka faa'iidaysan doonaan wariyaha v o ed cabdikaafi yuusuf aadan ayaa waraystay jibriil ow maxamed oo marka hore sharxaya waxa uu qabto qofka meeshan oo kale loo magacaabay
walaal waxaa lai magacaabay commissioner ama guddoomiye ka tirsan guddiga community relations commissionka ama xiriirka bulshada ee magaaladan colombos guddigaas wuxuu ka kooban yahay dadyowga degan colombos ee kala nooca ah ama ha ku kala duwanaadeen dhanka diinta ama ha ku kala duwanaadeen dhanka dhaqanka ama ha ku kala duwanaadeen meelaha ay ka kala yimaadeen ama midabka ujeeddadu waxay tahay guddigan in la ilaaliyo xuquuqda aasaasiga ah ee shacabka ku dhaqan magaalada oo aan lagu xadgudbin cidna xaqeeda oo aan kooxna laga tegin tusaale ahaan ayadoo la eegayo midabkooda aan laga hormarin oo aan la takoorin oo aan la reebin oo horumarka iyo ganacsiga iyo shaqooyinka ka bannaan magaaladan loo sinaado haddii wax ama faqooq ah ama wax dhibaateyn ah ay ku timaado dad ka mida dadyawgaas kala duwan sida soomaalidoo kale tusaale ahaan in la helo dad u hadla oo dhibaatooyinkoodii iyo tabashooyinkoodii u gudbiya maamulkii iyo magaaladii ayaa ujeedada guddigu tahay
waa tahay waxaa tahay shaqsi soomaaliya ah oo dabcan qof markii ugu horeyso shaqsi soomaaliya xaafiiskaasi loo magacaabo maxay soomaalida uga dhigan tahay maxayse tahay faa-iidooyinka iyo waxay u qaban karaan xaafiiskiinan
marka koowaad ilaa iyo muddo waxaan wadnay dadaal ah in soomaalida colombos ay ka qayb qaataan hanaanka siyaasiga ah iyo kan dowliga ah ee magaalada iyo gobolkaba runtii gobolka minnesota tusaale ahaan oo soomaali fara badani degan tahay sida kan ohio oo kale soomaalidu aad bay uga qayb qaataan nidaamka arrintani waa tilaabadii ugu horreysay oo gacan ka geysan doonta in soomaali kale ay ka qayb qaataan nidaamka midda labaad baahida ay soomaalidu qabto bulsho ahaan tusaale ahaan haddii laga eexdo oo shaqooyinkaoo kale looga eexdo in ay salaadii tukadaan loo diido lagu dhibaateeyo ramadaankoodii afurkoodii haddii guryihii lagu dhibaateeyo haddii shaqooyinkii lagu cadaadiyo wax gaaraho ayaga khuseeyo ganacsigooda waxay noqotaba in diintooda haddii wax faragelina lagu sameeyo ama dhibaato gaar ah oo ayaga ku gaar ah inaan maaragtay baaritaan samayn karno inaan tallaabo qaadi karno inaan dhexdhexaadin samayn karno arrintaasaa ugu weyn arrinta uu qabanayo guddigan oo shaqadiisu ay tahay soomaalidana arrintaasa faa'iido u noqon doonta haddii ay beedmo
kaasina waxa uu ahaa jibriil ow maxamed oo magaalada colombos ee gobolka ohio dalkan maraykanka loogu doortay in uu ka mid noqdo guddiga arintaas sida uu sharaxay ee ah dadka ilaalinayo xuquuqda dadka kala duwan ee magaaladaasi ku nool waxa uu u waramayey wariyahayaga cabdikaafi yuusuf dhegeystayaal tan iyo idaacaddeenna duhurnimo ismaqal dambe oo xiise leh